mudanayaa imrawey tirmidaa soo maray reeshee ka soo qayb galay oo kalaamaadkiisii aada iyo aad ayaana ugu mahadsantihiin sida sharaf kale ee aad kulanka uga soo qaybsateen ujeeddada ugu muhiimsan ee loo qabtay shirkan waa soo dhaweynta dowlad ku-xigeenka baarlamaanka dalka kenya farax macalin maxamed oo mas-uul muhim ah isla markaana ka mudan xushmad iyo qadarin dhammaan ummadda soomaaliyeed meelkasta wax ku sugnaa mudanahan oo aad taqaanaan wuxuu jeclaystay inuu la kulmo bulshaweynta soomaaliyeed ee ku sugan dalka u k isagoo ka hadli doona arrimo badan oo kuseeya xaaladda siyaasadeed ee dalka kenya iyo tan soomaaliya oo uu si wanaagsan mar walba ula socdo ugana hadlo shirkan waxaa sidoo kale laisku weydiinsanayaa waxaa laisku weydaarsan doonaa su-aalo la xiriira qalalaasada geeska africa dowladaha dariska soomaaliya sawirka ay ku leeyihiin dhibaatada iyo dagaalada ka socda dalka soomaaliya sidoo kale waxaa lagu balaqeynayaa kulanka qaabka ugu haboon ee gumaysatada ethoobiya looga saari karayo dalka soomaaliya isla markaana xasuuqa iyo qoraqabateynta ay ku hayso xabashidu shacabka soomaalida ugaadeenaya iyo soomaaliya lagu joojin karayo isla markaana loo miday karayo muruqa maskaxda iyo mawqifka ummadda soomaaliya haddaba waxaa laga codsanayaa kadoobadaayaasha shirkan in si degan oo xushmad ku dheehan tahay loo dhageysto warbixinta mas-uulka soomaaliyeed ee waddanida waxaan ugu soo dhaweynayaa mudane kelmadii maaragtay muxuu ahaa aulabahay soomaalida halka kugu timid tababu
sham waxay ka soo galeen iyagana oo ah maxay ahayd adaabti kaloo ismaciil iyo lidu wiilkoona wuxuu kasoo galay tanariba oo daftar ruux la yidhaahdo oo kusoo galay o d m k anagu wanala jirin markii hore laakin waxoogaa nominationkii marka xisbiga la siinaya ticketka ayaa waxoogaa isbaamar dhacay haddana anagu wuu naga fisan yahay laba aan usugannahay iyaga oo niman dadkan oromada oo gobolka eastranka afar eastern ka imaadeenna waa jiraan oo labadaba iyagana xisbigana ula jiraan marka koowaad oo saddex qof oo soomaali ah loo soo doortay naminated piisa way dhacday hadda guud ahaan soomaalidu baarlamaanka ku jiraan maanta waa shan iyo toban markii lagu daro wiilkaa tanari baa kasoo galay oo dadka nuux la yidhaahdo oo nin soomaaliya olan wardiy la yidhaahdo oo soomaaliya maanta dhashay baan malaynaya iyo maxay ahayd gabar iyadana carab iyo laba dhiigle laakiin ninkeedu soomaali yahay oo iyadana xisbiga kaas ay soo nominateeyeen oo amin cabdallah yahay afar iyo tobankaas ayaa soomaali aanu ku nahay baarlamaankaas marka bidnillahi kariim doorashadii markay dhacday oo ay dhamaatay tababar baa dhacay waxaanu annaga u aragnay in maaragtay codkii la faramaroojistay oo la dhacay inta la boobay dhibaatooyinka aan la socoteen baa dhacay ay ka fursan weyday in la heshiiyo labada dhinac madaxweynihii waa la dhaariyey kastoo annaga dad badan ay aaminsanahayn aniga aan ku jiray in maaragtay sharci ahaan uu madaxweynaha u noqday maxaa l sharciga madaxweynaha waa ninka electoral commissionka ninka uu ku dhawaaqo uu yidhaahdo ku badiyey maxkamadana ay dhaariso oo justice maarka chief justice u dhaariyo sharciga hore jaantay laakiin xalaalnimo markii la yidhaahdo xalaalnimada inuusan haysan legitimacy uusan haysan oo wixii maaragtay ahayo rigged election marka tiibaa marka dhibka dhacay oo naga socoteen intii marku dhamaaday dhibkii in la qaboojiyey qasab noqotay waa loo soo birmaday adduunka usoo birmaday waxay ka fursan weyday in awood qaybsi meesha ay dhacdo oo la hagaajiyo waxa la yidhahda grand coalition grand coalitionka ayaan hadda ku jirnaa oo madaxweynihii meeshiisa uu haysanaya madaxweyne ku-xigeeda u magacaabayna meeshiisa uu haysanaya annagana xisbiga anaga ninka weyne horeyda ninkaa la oranayay uu noqonaya prime minister authorityga prime ministerka iyo presidentigana ay noqon doonaan shared authority awood qaybsi ay noqon way dhacday hadda waddanka sifa lagu badbaadiyo bilmustaqbal danta ku jirto doodo badan baa ka jiraan adad aad u yar oo waxaasintoo ka duwan aaminsanaa baan ahay waan iska gaabsaday maxaa dhe mucaaradnimada wax badan igu aan ku caasaxay waan iska gaabsaday wax kastoo ka hor imaanay madahanisanaa maxaa dhe waxaa ii muuqantay inay dimuqraasiyadii ay baabi'iso dimuqraasiyada waxaa waaya inay dowladna jirto mucaarad lagu jiro uu tusayo ceebaha dowladda ay leedahay sifa dowladda sito aysan maaragtay rasmi ay u qabato haddii mucaaradkii meeshii laga saaro hal xisbi bay noqonaysaa markaiyada markaan odm anaga iyo kenya aan noqonay united mucaarad ma lahaa mayso baarlamaanka mucaarad ma jirto qaradasa mucaarad jirin hadda ninkeeda leedahay qariyo iyo maaragtay qaado iyo qariyo mayska noqonaysaa laakiin aan aragno sidii ay usoo isfaahfaahinteedii iyo howlgalkeedii iyo waxqabadkeedii say usoo socoto anigu waxaan u istaagay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ilaahay waa mahadlay waan ku guulaysanay meeshii baan hadda ku magacaabanahay gudoomiye ku-xigeenku markii hore wuxuu afka u yara qabtay inaan gudoomiye u istaago dadka xisbigaygana ay u badnaayeen laakiin markaad gudoomiye u istaagto siyaasad waad kala tegaysaa nin halkaa iska fadhiyo oo maaragtay uun oday oo baarlamaanka doodiisa qaybanaya keli baad noqonaysaa laakiin gudoomiye ku-xigeen waa jaga dastuurina ah maxayna aad marna marba koojiyad baad gashanaysaa marna mudanaad tahay oo waxaad tanna doodii baarlamaankaas gudoonaysa marka waa labadii waa tii waan xogaa waa keenaysaa mid ani aan xogaa heshiin karno dhaqanaana iska tooba ala kulli xaal waa ku gulaysanay ilaahay baana mahaddi leh idinka guud ahaan soomaali meeday joogtoo dhanbo ducada iyo dadaalka iyo dadaalkii aad samayseen ood aniga weliba khaasaan ii gasheen iyo dadkii lamidka ahaa oo iyagana ku taaganaa xisbigan oo niman dhaqdhaqaaq fiican leh oo isku duuban oo aqoon fiicanna leh aad uga u samayseen waan idigu mahad celinaynaa aada iyo aad haddaan in yar idin tataabto magacyahooda ragga kusoo galay baarlamaanka hadda waan isku xisbiyaannahay waxaa kamida nin la yidhaahdo aadan bara ducaale oo dujis laga soo doortay oo nin dhalinyaro ah oo mutacalim ah oo aada culus ah oo si fiican inaan maaragtay howlgar iskula sameyn doono ilahay inaan ka rajaynayna ayna nooca tahay insha allah waxaa kaloo soo galay nin la yidhaahdo maxamed ibrahim cilmi oo laga soo doortay wasiir east waa nin asagana aqoon-yahan eh wasiirka hore maxamed cabdi ayuu bedelay wuxuuna ahaa nin jagooyin badan soo qabtay oxfam maaragtay hay-addan oxfam la yidhaahdo ayuu regional program oxfam ahaa ilaa iyo kob iyo toban waddan buu asaga maamulaya xagga programska asagana biid illahi alkarim waa nin aada iyo aada u dhisan oo qadiyadle weeyaan waxaa kaloo soo galay nin maxamed xuseen la yidhaahdo magac naaneys wadanka n f b u garanayaan ay jiraan oo la yidhahdo qaras qaras ood garanaysaan baan umalaynaya oo mandela east ka soo galay dad aqoon-yahani oo aada u qiimo badan oo diin leh oo aan aada u fileena inuu asagan waxna la qabto doctor nuux waan idiin sheegay oo tanari baan ka soo galay horaan inigu sheegay xisbi kala waaye laakin waan isku waan isku waan isla shaqeyn haynaa waa nin dhisan oo dhakhtar veterinary ah oo ugu dambeyn markii danka anaga la yidhaahdo waxaa kaloo odm kusoo galay asagana nin la yidhaahdo engineer ambastor ahaan jiray permanent secretary ahaan jiray oo mumad la yidhaahdo maxamuud macalin laakiin mumad funaaned oo mandela west kasoo galay nin aad aada u taqaanaan asagana oo aada u qiimo badan oo dhalinyaro ah oo maxamed cabdiyaafi la dhahana ragga la doortay ayuu ku jiraa wasiir ahaan jiray gabar ururkii u horreeyey oo maaragtay samaysay oo xuquuqda u dagaalamaysa gabdhaha soomaaliyeed iyo tacliintooda iyo horumarkooda oo mashruucyo badan samaysay oo iskoolaad badan samaysay oo safiya cabditoori la dhahana waxay tahay labadii wiil oo kaleon idiin sheegay mid maxamuud cali baa la yidhahdaa waa nin aada u qiimo badan mooyaane laga soo doortay noqolyaha oromada eh nin kalena waxaa la yidhahdaa jaaju ganya oo meeshii doctor monea godana inaad garan kartaa nin kale maogi ninkii ahaan jiray minister for foreign affairs oo diyaaradda ku haligmi jiray meesheedu kaso meeshiisuu kasoo galay labada ninna waa laba tiro culus oo annaga inaan xoola dhaqatan nahay walaalo nahay hamitig isla nahay isku qadiyad aan nahay aaminsan meel kalena aan istaagino annagu waan isgarab istaagina waa jira biidn illahi alkariim ota maanta wixii aan ka qaban weyno horumar mise qadiyad ku halgan haddaan nahay ree north eastern province mise n f d dii hore waxaan umalaynayaa meel kale oo loo doonaya way adkaan doontaa laakiin maanta maanla ay kaga fiican tahay noogama muuqato annaga biidn illahi challenge-ka ay leedahay isbedelkan dhacayna waa idiin sheegi fursadda ay leedahay in yar baan idiin sheegaya fursadda ay leedahay waxa weeyaan waxay noo siin doontaa fursad aan dastuurka ku bedelno si aan annaga istuseena inay tahay sida dadka annaga dan noogu jirtana lagu bedelo waxaa de kenya wuxay colaada oga dhacday oo laisku laayay waxa weeyaan hantidii wadankii ayaa qeybteedii lagu heshiin kari waaye madaxweynaha wadanka waa nin aada u awood badan madaxweyne xogey ku-xigeenka kasoo bilaabata ilaa kan xafiisyada dawladda dhulka xaaqayo all of them services on pleasure kulligood nin security haysto ofteen waa ma jiro nin suu doona maad sharciga ugu dhaqan kara male mid ku doonana shaqada wuu ka tiri mid ku doonana shaqada wuu ku reebi waa ciidamaduu u sarreeyaa dawladuu u sarreeyaa baarlamaanka ma fariisan karin oo isaga amar bixiye ma ogiye maxkamadaha judge- judgeska oo dhan ba without any reference to any other institution like parliament ayuu iska qorayaa isagona baarlamaanka weydisanin maarsi marka awood aan caadi ahayn buu ninka madaxweynaha markasta gacanta ugu dhacaysaa tii baa keentay markasta nin markuu madaxweyne noqdo reerkiisana inuu kasa uu ka dhigo dad hodan ah xagga tacliinta xagga nolosha xagga wadooyinka xagga hantida dawladeeda wax kastaba shaqada dawladda shaqada shirkadaha dawladda kulli dadka kaleo dhanna maaragtay ee cagta lagu xusho oo cagta la saaro hadda waxaan istusnay ka bacdi kow waxa la yidhahda c d f aan mar hore aan soo sameyno constituency development fund ay tahay waxaa naga horta wax kamid a aan qayriin ku qaybsano ila isma aaminene oo nairobi ha laga qaybiyo constituency kasta waxeeda ha hesho nidaamka lagu gaarayo constituency kasta intay u qalmaysana ha noqoto waxqabadkii hore oo laga qabtay markii hore annaga oo gobolka annaga waxba aanan laga qabanin dadka lacagta ugu badan ee nagu soo hagaagtay baan ahayn shantii sano oo soo dhaafnay boqolkiiba laba iyo bar ilaa saddex bay ahayd development budget hadda waxaan rabnaa aan ka dhigna boqolkiiba ilaa shan iyo toban boqolkiiba ilaa shan iyo labaatan marka waa devolution of resources devolution baa la samaynayaa ilan dawladii adduunka ugu weynaa oo adduunka o dhan ba xukumi jiray sida ingiriiska oo kale a ku heshiin kari waaye awoodda centerka oo hadda scotland ay noqotay devolve power oo welshiga ee welsh national assembly ay yeesheen waa la heshiin kari waayey marka waxaa la yidhi horta aan waxaasaytu qaybsano qayb kamid a intaa hadday noo imaata wax weyn bay noo noqonaysaa wadanka anagana waan ku dhisi karnaa meel fogna insha allah waan gaarsiin karnaa maxaa dhi waa hanti aad u fara badan aad iyo aad u fara badan waxaan qiyaasnay hadda sida aan ka rabnay ilaa iyo boqol saddex boqol oo milyan ilaa iyo afar shan boqol oo milyan ay kusoo doosaysa sanad kasta daa'iro kasta sida kuwa annaga oo kale markaan marino waxyaabahan isbedelku hadda aan nii sheegayo xagga constitution baarka ee ee sharciga maarata c d f ta aan taqyiiraadkaa ku samayna ee thresholdkana kor loo qaado marka challenge-ka wax- midda ay keenayso faa'iidada ah in labada dhinac oo iswadata sharciga la bedeli karo madaxweyne dambe oo awood isxadxadaaf uusan jiri doonin prime minister aan yeelan doono oo who reports to parliament and who is accountable to his people annaga madaxweyne annaga wax allaala wixii uu sameeya nin qabsan karo oo odhan kara kaalay waxaad samaysay ka ka jidbax oo naga dhaadhici inaad danta wadanka u samaysay maaha waxaan rabnaa nin prime minister oo sidii maaragtay eh, gordon brown oo kale halkaa lagu xagxagan hayo oo lagu maarata lagu ririfan hayo oo wax allaala waxay dawladdii samaysanto baarlamaanka soo dhex istaago he he has to eh, rationalize de waa inuu meesha iyada uu ka cadeeyo oo lagu ceebeeyo oo maalin kasta la rifto oo uu istaago oo hadlo oo markay shan sano dhamaatana hadduu kasoo bixi waayo xilkiisa ilfaha loo qaado waxaan rabnaa baarlamaan wasiiraha markuu asaga uu la soo baxo baarlamaanka la dhex keeno oo baarlamaanka intay xagg iyo xagga ka fiiriyaan een u oran u arkin inuu yahay mid asaga saaxiib lahaa oo ay wax isla xadi jireen iyo inuusan ahayn oo nin laakiin sharaf iyo qiimo iyo wax kasta leh oo asaga keli shaqa aanan ka heleenin laakiin ummadii kenyaankana uu ka helayo baarlamaankana through that representative maaragtay eh, eh, eh, eh, representationkii baarlamaanka lagu marin karo oo safiirka hadday tahay it has to be ratified by a relevant committee in parliament haddii ay tahay ps laga dhigayo relevant committee haddii ay tahay wasiir laga dhigayo relevant committee waa little bit akin to the american eh, congressional eh, eh, systemkooda wa waad garteen sooma senate hearing iyo waa maqshaan sooma nin safiiro soo dhex istaagayo oo meeshaas la oranaya marka uma qalma meesha wuu u qalmaa tiibaa marka waxay keenaysaa it will create a possibility for a very professional civil service civil service professional eh oo sharaf leh oo dadweynaha saytow iyo qiimihiisa saytow marnaba aanan rabin qiimihiisuna meel kaga dhaca sharcigana ku xadgudub aan la oran karin oo amar lagu siin karin maarta si wanaagsan u shaqaynaya tii bay noqonaysaa mid nin kasta uu iska doonaya asagoo yar ilaa mua heerka uu ka gaaro Eh, judicial appointmentka oo maxkamadaha oo sidaasi lamid ah adu waxyaaba fara badan baan rabaa inaan samayno iyo the total independence of parliament parliament iyadana it has to have its own calendar markuu doonana friisan markuu doonana adjournment sameyno fasax u kici isagoo ismaamulayo oo madaxweyne ma- raiisul- maaragtay aan meel awood ka qaadanayn ay madaxweyne noqon doono ceremonial president waa la isaqsay soo ma sidii kii india oo kale intii markaa laisku haystay oo dhan bo waxaan u aragnaa baarlamaankan grand collisionka ah maxaa dhi nimankii dhagax dhagaxda ahaa oo ninkii madaxweynaha anaga hadda meesha noo haystayna wuu og yahay hadda hadduu asaga shanta sano dhamaysto inuusan mar damba eh, toban sano in cid reerkiisa aanan meesha kasoo dhexbixi karin haddii awoodii nin kale gacanta u gasho asna in madaxa laga garaaca isaga reerkiisa wuu og yahay marka nin doonayay hadda asaga ma doonayo hadduu mar eh, usha laga qaado in ku kaloo usha sida awoodeeda iyadoo qabta loogu dhiibi kara ma rabo marka taa waa mid heshiis aan ka wada nahay annagoo dhan bo okay dadka minoritiska maxay u tahay minoritiska dan weyn bay noo keeni isbahaysi baad sameyn halahaada xoolodhaqatadaada muslimiinta kuwii aad afgarataan kuwii laga soo tegay oo siin aad si- maaragtay waxaas isku aruursan kii alla baarlamaankii xisbiga ugu dad badan baarlamaanka unbaa la dhowran doonaa okay you form the pre- the government now through a coalition wixii kale ood xilfi ka raadinaysana raadi marka prime minister meeshaasu kasoo baxaya fursad weyn oo hataa nin soomaali oo prime minister ku noqon karo sida ugu degdegsiya badan ayaa taa u aragnaa anaga inay kasoo baxayso marka markii loo eega dhanka iyada xagga the, the possible reforms that we are likely to to to intro- aan hadda intaan soo introduce garayno aan pass garayn karno collisionkan ma xumo hadda maaragta power sharing kan ma xumo maxaa dhi dawlad culus oo ilan waxaa loo baahan yahay wixii constitution leh two thirds baa loo baahan yahay marka way u fiican tahay markii la yidhaahdo challengeskeeda maxaa kamid ah challengeskeeda haddii la yidhahdo kibaki iyo iyo raila isla shaqeeya qabiil weyn buu ka dhashay raila kibakina qabiil weyn buu ka dhashay qabiilka yararka in laga tagaa la arko or annagaan heshiinna waxa annaga aan qarqaysana la yidhahdo way waa lifatay sooma allaga yareyneen meesha de labadii ninna wax isku haysteen haddii isla heshiiyaan iyagu baa gooni istaaga uqaybsan sooma kuwi yaryarka ah wax kana garab waa kana garab waa maxay meesha ku hayaan way iska adkaan kartaa sooma marka waxyaabaha hadda aan aan baangadaha usoo faysanen oo aniga hadda aan habeen kasta ka fikirhay oo saan oga dagaalanahay taas wax alla waxay tahayna biidnillahi alkariim waana ku kalsoonnahay waana ka hortegaynaa waana ku dagaalamayna waana ku guulaysan doonaa marka taana waad ogaanaysaa insha allah Eh, taa iyada waxaa kaga baxaya eh, eh, challengeski iyo waxyaabihii jiray wixii oo dhan baa kaga baxaya Eh, eh, iyo iyo iyo opportunityska meesha jiray ah Eh, hadda anaga waad aragtaan oo eh, eh, doorashada hadda dhacday oo dadka intaan is aruursanay aan midownay kanoo kale kuwanaa ku jiidan rabaa kuwanaa ku jiidan rabaa qolo kasta hadda annaga ay nin nominator ku aysiisay iyo jaamacadaha meesha ka fureynaa iyo wadooyinkii baan dhisaynaa iyo boqol waxaan helnay ma aragtay eh, xag iyo xaggaba oo waa lagu waa lagu tartamahaya hadda waa lagu tartamahaya waa ishadeensama marka taasaa horta meesha ku jirta Eh, waa waa taa aan kasoo gudba waxaan kusoo gudbayaa wax yaroo ninkii idiin sheegay abo mar haddaan idin imaanay oon aan su imaanay wixii yaroo maaragtay waare iyo talo oon isdhaafsanay iyo inaan isdhaafsanaa meesha jirta waxaan kasoo horumarinayaa soomaalida iyo iyo goboladii kaloo soomaalida iyo deganeed oon in yar ka hadlaya iyaga in yar baan ka hadlaya marka anuga waxaa la yidhi faaraxo haddii intaad tagta aad meelahaas etoobiya iyo soomaaliya iyo ka hadasho soomaalida kooxa kooxa ayay yihiin baangaley haystaan meelahaasaa lagala dagaalami doona ay tayn tahay baa waxaan waxaan idhi anigu horta western interest oon soomaalinimadii aan ka ahayn oo meesha iigu jirta male interestgayga waa soomaalinimadii qofkii markaa doonayay inuu iga hor imaado igala doodo diyaar baan u ahay dood maaragtay maskax oo cilmiyeysan inaan ka doodo oo wixii aan wixii wax inoola maqan yahay baan arko anigaan keliya meel ku habaabay wixii kale oo qofka waa keena un ii sheego waxaan u sugnaynay muddo dheer oo wadaadaha kasoo bilaaba soomaalidu waa ummada keli oo si saliim ah oo tartiib ah oo farxad leh wax u dhexeey iyaga aan iskaga dhaadhicin karin waa inay dagaalamaan gacmaha ay faraha isku godbadaan oo ay bangada isku qaataan oo guruna isku qaataan meel kastana way ka tahay xataa masaajiyaha wadaadaha markay isqabsadaan maalin kasta masaajiyaha lagu kala jidaa marka mar hadda laga jooga ilaa iyo mataba ma lix sana ama toddoba sana ya anigu waxaan go-aan ku gaarnay in aan bilowno nidaam eh dadka annaga aan u hagaajino dhaqan la doodi karo xiwaar la samayn karo wax kastoo dhafalisweyn laga doodi karo wixii oonan lasla isticdaan oon la dagaalamayn intaan ka bilownaa baan dhahnay waxaa la yidhi dad kulligeen soo muslim man ahaa masaajiyahaan ka bilaabana waa kii beriga aan samaynay bibaytkii masaajiyaha dhemasaaijta dhexdiisa oo jamiica mos oo ahaa culamadii labada koox ahaa waa astaamaan malaynaya dad badan oo fiirsaday cajirooyinka inay ugu jiraan baan arkaa laba shayba meeshii annaga inaan meesha kasoo saarna waan rabnay in ummaddaas saytow islaamka loo faa'iideeyo oo qof kasta afkaarta ku jirta iyo siduu diinta u fahmayo oo u sheego oo aqoontii cilmiga iyaga aan isku koobin oo dadkii wata lagu lagu fidiyo midda labaad iyagoo aan la dagaalamaynin oo faraha laisku gudgudayn haddana in ayar maarata la xisaabtami karo ilaa wixii wax noo dhexeey weyaan hadda gurigiis intii la galay laleeyahay maxay ahayd dahabka xaaskaadaan ujeedaa iyo xoog igu siiyo gabadhaadaan maaragtay qofta wiilkayga igu dhisay ma jirto ma wax noo wada dhexeeyo annaga nin shaksi weli aana jirin marka wixii noo dhexeeyo wixii annaga guud ahaan noo dhexeeyo horta nin keligiiyuusan iska saarin xil oo uusan oranin anaale meeshan oo wixii ka hor imaadana waan dilaya waxaa la nin keligii garramay iyo nin dhulka garayba labada midna ma gafo soo ma keliga haddaad meel inta istaagtay you make a debate within yourself you never miss your position always becomes the dominant position aad wax kula doodaya mara soo ma dhulka haddaad gartana ma gafays lama gafays baalkan haddaad gartana aad la gafto walaalka laakiin dhulka haddaad gartana la gafi kartaa marka horta inaan taasaan aniga marka waxaan diyaar unahay horta wixii dood eh wixii maskax eh wixii xisaabtan eh inaan qof kasta la doodno meel kastana aan ka wada doodi karno ila dadki way noo wada dhexaysaa anaga okay soomaaliya waa la qabsaday occupation baa lagu sameeyey it's an occupation in every possible definition of the word occupation itself si kasta oo wadan la qabsaday ufasiri karta lama qabsanina waxoogaa dhacyaha laga taagan yahay oo qoryaal la haysta oo meelaha bakudurka ay mari karaan haddaan tirahdo ood qiil u raadiso qiil kastaba raadi wadanka waa la haystaa muhimadda waa midda ayada maxaa dhe wadanka the significance of the nation itself or the state itself waa capital city capital city haddii la haysto mar oo the seat of the government ay tahay wadanka waa la haystaa okay dad badan baa marta inay dhahaan ya way heshiin kari waayeen lix iyo toban sana islaynayeen dhib kastay sameeyeen human rights violations baa dhacay shacabki waa fahay qasab there has to be an external authority oo maaragtay nimankii lagu adduunkii waa inuusan ku fiirsanin ocaanka ah waxba kama qabo midda iyadan hati aniga laakiin markaa adduunka uusan ku fiirsanaynin oo in adiga lagu xasiliyo awood culus kor lagaga keeno ma waxaa lagu soo dirayaa kii adiga xuduudka wadaagteen oo wax idin dhexeyn it was it's wrong under international law united nations baa bixisay resolution ay leedahay frontline stateska ma geli karaan soomaaliya simple aniga garis laguma haysto aan ku sheegay garis maaha meesha hadda la haysto there's a fundamental difference between the history of ethiopia and the history of kenya iyo the history of djibouti aan sheegay fundamental difference waxa weeye kenya gumaysti ingiriis baa haystay it was under british colonization xorriyaddii markii la siinaya baa waxaan isku afgaran weynay innala wada sii inaan kala guurno intaa baan isku qabsanay laakiin anaa kuleh meeshii ma jirin maalkaysi baan u dhigay let let's take advantage afrikaan baan nahay afartan saddex qabiil baan nahay haddaad go-daan soomaalida masaydana waxay dhahayn waan go-eynaa abaliyada waan go-eynaa bay dhahay dukaanada kor waxaa ka degan qabiilkooda oo walaalahood baa degan oromada waan go-eynaa ethiopia kenya ma harayso markaa soomaaliya ha naga tegina horta that was the cast of the matter waad i garteen sooma waxaan isku laynay waa middaa iyada waxaan haddana ku heshiinay haggaada haggaada dagaal baa ka dhacay wax kastoo dhan heshiistaana lagu keenay anaa idin sheegay dhegeysa cabdishir cali shamaaki maxamed ibrahim ciyaal ayaa waxay tageen arusha ragga waaweyn way garanaya na ma mana ma la kala adkaanay maana kala adkaanay annagoo dagaalamayno oo qada isku hayno oo runtii iyaga weliba aada u litaan ayaa heshiis la gaaray oo la yiri nabad aan ka keena meeshan wadankana horumarkiisa gooni aan lasoo sameeyo intiisa kale ha lasoo gaarsiiyo adiga waxyaaba badan baa lagu heshiy nasiib xumo dawladdii waxaa iyo nasiifnimada ahaataba dawladdii maarata shibilkeed oo berigi jirtay ayaa inqilaab lagu sameeyey ninka markii markii la dilcisay ali salmaanke laysma daba raacin mid diyaad ahayd laakiin arusha declarationkii waxay ahayd waxay heshiis bay ahayd with all the components for development for not the province another kenya calaa kulli xaal ethiopia baan idin sheegaya marka ethiopia waa la colonize gareeyey menelik baa qabsaday gobolka ogaadeen geestaa idin sheegay sababa wuxuu nin kasta uu sheegaba gobolka soomaalida gobolkii xoog baa lagu qabsaday fiiriya maxay ahayd historygeeda fiiriya xaylislaasi baa haddana inta kale iyo abiis oo markii ahaan jiray the- the regional governor for harar makaron makaron makaron ha it's there just go to the the the the press how can say fish week waxaad keenaysaa waxaad keenaysaa soas maxay ah soas baad keenaysaa Oriental African Studies of Kenya, School of Oriental African Studies in uh, London University. You get all that information. You actually can get them in the حتى عقدك اللي كان قرأت شيء هو جوبتر هاي واحد صوت ما هنيك lama decolonize garaynin that province that region has not been decolonized yet marka nin colonization lagu haysto iyo nin xor eh, ma heshiin karaa inay wada noolaan karaan in kale horta waa qofka xoroba ma tahay soma okay soomaalidu shaakilka ugu weyn oon haysto waxa weeyaan we don't take time to read tacliintii aqoontii researchkii wax kastoo dhanba ayaana dhibayaa suuq intaan fadhiisana maqaahi iyo can kastaba qaxwo ishaa ku cabnaa waxaan susheegnaa kibal waxaasaan damaca waxaa la odhanayaa war maaha niman kareegta waa niman jabalka ismaaciil laho waa niman maxaa daaro loo dhashay oo tigree baa lagu warnaa mida iyada maaha it's absolutely nothing like that nimanka waxa waaye you have to read the history waa waa nimankii hataa churches ma masaajidihii waa la jejebiyey oo wax ka waa niman cusuri okay you don't fault them nin hadduu diintiisu ilaashanay ila soomaaliya hadda ma ogolay in mas- kanisa laga hagaajiyo dhulkiisa matahay sama kulama yaabayna midda inuu qofka diintiisa difaac xaq buu leeyahay matahay sama annagana laakiin aan diinta annaga jiritaanka annagii waxaan ahaan difaacan xaq baan u leenahay ayaga marka waxaa ka dhaadhacsan the very simple reason is that qoraal aan sameeyey yaa jiray oo mainstream paperska kenya ay print gareeyeen i'm sure you can find a copy here oo aan leeyahay the incomplete ethiopian ethiopian ethiopian empire vis-a-vis the restoration of the somali state Ethiopian go had that and the Ethiopian empire stretches to the Benadryl coast. It's been there. It's not just something that's been formed now. It's there. For a long time. Malcolm Sullivan Kumara, it's historical. adigana waxaad leedahay dhulkayga iga haysta axaarka dhulkayga suu ku haysan karaa aniga miya axaar wuxuu waan ka xoogi baad leedahay waa isku baadi maqantii waa maan bilaal imaan barow waad ifahamteen sooma marka isaga wuu fahamsan yahay wuxuu rabo adigana waad fahamsanta waxaad rabto wuxuu raba laakiin weli baadan fahmin idonka wati one cali maxamed geedi waa- yaa shalay maaday way gijinayaan oo markii muddo la jooga haddana waxun baa loo hagaajin internal dynamics waxyar markii la joogo waxaa la arkaa inay madaxweynaha annaga haddana wax u hagaajiyaan internal dynamics haddana ku kalay keenayaan haddana ku kalay keenayaan dad bay leeyihin iyaga ma kala jeclo adiga iyo cali maxamed geedi iyo nuur cadde iyo cabdillaahi yuusuf iyo cabdisalaam qaasim ma kala jeclo kulliga soomaalida mid kasta dantiisa lagu gaari kuwaa la daan oo sifo adduunka loo tuso aada raxiisu haysaa wadaadda meesha si cabdiqaasim oo kale ka agjoogay anka qoraalaa la samayn is for purposes of creating that tii sida adduunka looga dhaajay bas okay ninka raba waa shoorkii ani waxaan idiin sheegay waxa weye fikradeyda ha igu nicina waxay tahayna salkeeda waa la gaari doonaa ninka madaxdeeda waajibka saaran ninka madaxde waajibka saaran inuu dadka waxa soo socda hadduu arki karo intuu fiiriyo uu sheego dhabanima waxaasa soo socda ogaada mali karteen sama taa xagga naga dhigo dadkii meesha ku jiray oo la haystay oo maaragtay la gumaysanayey أنا وحال إجدع أنا إنسان استغمشة بيلا ماي أوريق أصاي حبد هداي أنا سيتو ما دي لكن وانا كينا إنو شروبا تبدا كتشتا سوى الحرين إنسا أدي كتشوكتا وهذه خمسين سبع متى كانت مراكز كانت برنا هذا dadkii maraykanka joogay oo soomaalida ahaa way dhisan yihiin qadiyadoodii way fahamsan yihiin maraykanka oo dhan bay ka daadiceen senatkii bay ka daadiceen congresskii bay ka daadiceen state maarata legislatureska oo dhan ba iyo state kontonkii state ba waxaa jira dhaqdhaqaaq soomaali ah oo laga daadicinayo si cilmigaysan dhibaatadii jamhuuriyadda soomaaliya haysatay waitaasay sama senators baa u dagaalamahayaan hadda waad aragta seven senators baa qoreen marka human rights violationski ee ethiopian government ku samaynaysay regionka soomaalida la haysta hadda waxaa wareegahayaa black co- black congressional co- co- co- party caucus leadergii loola jeeda Donald Payne Donald Payne organizer oo leh ma soconayso this thing is not going to you ma ma soconayso ma gadmayso ma soconayso haddaad global peace doonaysaan and peace in the region you've got to change your position maraykanka si tartiib ayuu isku soo bedelahayaan idinka ingiriiska iyo yurubka waa ila- ilaahay baa xaalkii noogi ninku maad ku maamuusay waan tegay aniga maxaa congresskii baan tegay waxaa tegay senatkii baan tegay house of representatives intaan soomaali baan ugu tegay oo dhalinyaro oo university students oo waxa ay sameynahay ilaahay u sheegay intaan mainstreamka society-ga maraykanka ay si fiican u dhexgaleen iyo qadiyada dadkooda ay ku dagaalamayaan way ka dhaadhicinayaan shacabkii maraykanka maxaa dhay shacab ayaa horta isbedel keena dawlad mar kasta conspiracy bay qabtaa shacabka ma laakiin ayaa will influence the government decision if you have understood maraykan baa sideen rabaa shacabka maraykanka cunqadkaama qaba adiga the american population has nothing against you on the contrary they sympathize with you they empathize with you they will want to assist you the british uh, masters support you fully at its entirety Every time they watch you on the TVs and see what's happening in Somalia, they agonize of it. What they can tell Somalia? لكن وش هذا؟ كدا دعية كدا دعية استفاد دولة دولة يوقع يوقع صبار أو نكس تو حاصل حاصل كومس لكوتشي له وطلع أو في بيش لوك إيه علمي نكو سوالتان أتقرب الدنيا أنت وحاولي بكسي بلما أقول شيء وتبعتي وين كجبتها hal jaamacad baan noogu tegay oo afar boqol iyo siddeetan cunug oo wiilal iyo gabdha soomaaliya ay ku jiraan oo aniga inta iga cazimeen meeshaan khudbad ka bixi maraykankaan ku sheeg sheegaya oo only one university two years later hadda one thousand two hundred students baa ku jirtaa baa lagu yidhi later idin sheego oo soomaaliya ahaa waa the university of minnesota meesha ugu badan gobolka ugu badan waa meesha iyada laba sano hadda ka dambe shanta haddaan tagna waxaan arkaa inaan aragnaa arday tiradeeda ilaahay u sheegi kara hoobkii ummadii soomaaliyeed waa dadka hayay waa gartaan sama halkan laakiin waxaa lagu yidhi ninaan maanta wada wareega laba university maxaa carruura soomaalida gata halka qof aan garanay ma jirin marka horta tacliimta ku dadaala aqoonta ku dadaala meeshan idinka aad degan tihiin meel waxaa la yidhahdaa mise ka maqnaaw mise ka muuqo dad geedi ku jira un ha noqonina walaalayaal iga raali ahaaday geedi ku jira kii shalay aad joogay sweden maanta waxa uga maad meel falaan buu jooga meel kalu jooga haddana meel kalu jooga markasta makaalada uu ka dhacay oo nin socda mar kastaba goor buu aqasan kara war caruurta waxbaro oo fursooyinka inta jiraan ka faa'iidaysta maxaada kuwaas ayaa xoreyn doona waddankaanaga si kastaba u xoreyn doona wadamihii soomaaliyeed magarta halkay maxaade xoreynta ma noqon doonto xoroynta waa economic empowerment waa ideas xornimo waa maskax xornimo maaha xabadnasidiya qorinteeda maaha marka horta idinka la qabsada si fiican wadanka aad joogtaan daacad u noqda anaa idin sheegay dhegeysta statecraftiga dowladnimo iyo wadaninimo siyaaba ay u shaqaysaa jirtaan oo aan caadi ahayn walaalayaal way dhegeysta aan fahamna middaa iyada ahayn maalin kasta annaga hadda laba boqol saddex boqol baa saydooma raacaan iyagoo caraba hor socdaan marna dhexda ku dhisaan marka kalena xagga lagu xirxiraa marka dambena lasoo ceyriya soo muslim maaha nimanka iyaga soo muslim maaha وعربها عرب قبص معها خليج السلسلة معها وصوالي ويت الكرسي كهرباء وكنت عليه وانا من مسوى وراها انا جايب اللوضة بقول كرة شغالة عن كده انا بينها اه هذا ما كان تصلح هذا هذا خد ترجل منك هذا اللي بتشيره لمن آه، وريحة كده انا كسبت وهيسه اه لقيت صغر مرة مرة تعرف تعلمها لقيت ثاني شيء وحد علي قلت لك الصواريخ و وغرسافي هتقول يا سيدنا غرسافي هي ما بتستنى ولا قضية مع الأركان والله ما يستحيبه ومنك كلام توقف وحل على وحجاب كيس وشرين أن توقع ودخل سوى دبل الفرق تعبرين ومغلى الله المعدن كوك هولاتي كوك هولاتي رسول الله يحكى ردك يا كيف عليك بريو هو قصة تنسى كي أصوح على صور بزن إيكا والشرع يتك وراك هو كعبت وديد وهاي انتو كوريت جوغاي أفر تأجيل كده وحكي إسلامك كان إياه واحد دوران رسوصة ميالي وحوض حيالي وكما يدير شرع يتك هورا هورا لما دو حراشي ما دلوا يدير هزايا محظم عزمي ما هو الرئيب اللي الرئيب ما عمل شوية كمان وتسمهوا somehow an idin sheegaya waxbaa si magaya waadifaadeen soo ma anigoo martay inaan hadda hadalla barkood maasha sheegay laba ninka u dhacay mar wale kamaa si magay yamanta markastoon isqabsanay annagii iyo maxay ahayd idin ama soomaali iyo dinaca jireen waad garanaysaa khaliijka meesha ay jiraan waad garanaysaa adigana ina carabe وكوفية قوى إسلام جاءت خميس لقوى حمري سيروا جمالك حتى قواه ما يحط أن الدفرنس between العدد اللي بدأ عليه السنة والله الكتيسة اللي هو نقرية you stayed craft stayed craft على الأسنة فاهمة ده الدين لما يشي يكون بالتفاهم هكا عراني كان هاوس اوف كومنز كجيرو لك اندرو ديزمو هبل هبل لي هذا هبل هبل لي هذا اراد ان الله يسوي كاني سبحان تبكي كويسي حضر الشيخ قد هذا ورني هو اللي كما يسنى بالواد ما يروح ولا بس هكوش شيء بقول المركي وحليد عجي وحانا مسلم معي قالوا في كلام يوناني بعد كي كانوا حالا كان انا كهشو ايش هذا السبن سنة مثلا سبن لتلتس او عرب والد مثلا اسلامي والد في بناء في الساجد ستيتمنت قريانا ورمي ودك عن برنامج وسمعنا ما جرى انت هذا ماشي كل ما ونورش كل ما ونورش يجا كالمدي سودويت انما كنا وسمعنا ما طبعا نجاش كسومين كشتامين نبي عليه الصلاة والسلام في كموسة تكون جنازة يا علم هذا غياره أنا واحد يشتري يا أني ولا تعرف لكن حسابنا اللي مفتاح لك شقي سياي اللو باهي لا الكلام ده هدي دي شيء يعني هدي اللي يراها اسلام لما هدي اللي يراها ما انت واسلام لما خاص كلي ابو دغال منه نشنال الصومال انا هو دغال منه حتى there's no either or كلا دوران لما ما تهي هذا كلا دوران عليك صومال لما كثر الاسلامي وكان انا صومال يا ركير كثر صومال عرب وكده عربين ما لما تهي صومال لما عليك yaa ninka ka tegi dadkiisa haddii islaamnimo la yidhaahdo keliya oo keligeed ee maanta oo islaamnimo keli aan anaa ku dagaalameyna dan baa ugu jirta islaamka in ethoobia iyo soomaaliya ay midoobaan oo ummadda soom islaamka oo ku noolay that whole land familigana ha lasu dulqaato haddii lasu dulqaadan waayo waxa weeyaan dhibaatooyinka iyo aasaarka ay keenayso aad bay u fara badan tahay maxaa caruur yaa meesha ku jirtaa dhaqan baan annaga lahayn safar iyo soomaali waxay la dhanba way way way dhaqankeeda ay wada jirtay sidal baa dhacay fara badan waddan kaleba wadana makale ka duwan shuruuc kale ka duwan waxyaa badan baa jira idinka kaliis midaas intuu iyadana wadda kufarwajidaysatu ama very liberalized society oo nininka kale la hadli kara ujirno online waa waa intii la qaado maarta idinka kali maa carab baa waxaa qaba waxaa qaba dad badan oo markii hore waxaa nin ah oo idinkoo kale yaa nolosha idin loo marka wadadadu sida bakisha waxaa arkaysa wadana makuwalinta badan habeenkii waxyaa qaboogi hinti baa inaga soo jeedaan India will have it, the family structure in the Indian society is very strong, very strong. Ilinka saasoo kale carruurtii aabihii hooyadii la joogin carruurtaa kolkii ameeriyaan carruurtaasi ay kolkii uu ka hadlaado dhaqan baa jirtaa sida dhulka aniga oo maaragtay kaaha caadiga maaha daroogaa jira waxyaaba kala duwanaasiaa jira taana aad iyo aad laga sugu dhaqaato ka maaragtay carruurtaas kolka carruurta soo koora يعني مستقبل كا هيجي على الساعة على كتير أنا ولا ما نسينا وببقى على مستقبل كا اللي كنا قايلنا ويستمر شباب إيه just like all other people in university على university like جوانا يلوش بس أنا كتير هني الجوجا تلقى فرصة هاي ويا تدرس في فرصة ما هي تا عرفني مالك القراءة دي قراري يا عبد كله تعيش لا تعيش وحياتي هي فكرة كريمة وصلت ويكون فايدتها إنك تصدقها قبلها هيتين تسعة بالفايلسة بس أول ما تصير بس كده فينا احتراما إذا كانوا قلنا أول كان أقول ما يجي يعني لما يجي يجي يعني شو دوي ما خدنا فيه تبغى يروح يا لو يستوي ولو يقول لنا شو كده تسوي حاجة ثلاثة ما تجي إنسان عارف تغير أمره على يعني كبير بس ولا كده زمان عادي يعني كبير تطلع حاجة كده فلكن إخاف ليه مثلا من عرب وفلسطين عرب أقول لك على وإنت وكتك على محط بولي على كل كيسي بلطة لكرميشة على الموسيقى غريبة موسيقى أصلا ما كان وكان تصحى يروح كيسي لو جيت عن فكري بس على إنسان وقصة وغري تذكر فكان أصلا واحد واحد مع رأسي ومجيك دورنا يا من أنا قال لكن ويكتب مثلا بس على فكرة المصر احنا كل عايز مصر احضي ولا مقرد تجري في هفته رؤال مع حاجة فعلا يو طبعا تعمل كل وانا نبرا فكلمتك عن الريبوليشن علمتك the best use of the opportunity education business civil service دولة تكرم شغال شغال لك ما تتوقع ولو تتعلم هو كلاو شغال هاورن جو باكستان خلاص ثلاثين بلد تراوي مع الأمور أنا مصير السلام النبي عليه الصلاة والسلام على الصيد التهور التهور الرسالة بلد الحوش معطي شرب بلد مصر دبي شرب بلد مطمرة تدري هو يمشي على إلا بلد تطلع هذه نقطة مصر دبي أو فاس مصر دبي محمد لا يتصل ما كانت مذكرة دبي كيف راح كان راح مش بقى بلد كل يوم أجل بعدين دولة بعدين دولة تعطي معطي تنورش تعالي بس ماشي يتعلم الشغل نقطة أخرى من النور تعالى وجيت دوك عارف وربك دوك عارف مصلحة دوك تسيرو فإن تسيرو التعليم هذا تسيرو يا كبار الروي هو في كل هاتو يسير هو طيابا منها سينما عرفي ان جي او دي وحيا بعضوك عارف هذا لو انت تسيرو حمد طبعا هاي لو انت تسيرو لو كامل لها وهي تصل يسافر قريب ويتمنى هو ما تسيرو هو صار لها وضع يسيرو وصل لها أنا مش مشهور كان واحد جرين شيء او على ماي اون بوزيشن انت ترى شيء يعني ابو دبي هيرى افكار الصحيه واو سياسه تدرج انت بلي هو واحد يقول لك كان برنامج برمجي او كان انسان يقول لك سومر كيمياء او دكتوري او لدكتوري او سبيد todobataan labaatan labaatan askarta isku xidhis markii aan doono oo ka dagaalamo oo qayli baa soomaaliya la odhaysa laakiin laba soomaali markay isqabsadaan hawarheed ama meesha qaladna ku jiey ha waana xambaali oo hadana xaggaa loo boodaya marka in badan way aragta in cilmiga hawaalisa waana suurtagal usigiisu isbedela garaadkana wuu isbedela noloshana isbedeshay inay afkaarta isbedeli doono si hadda iska bedeshay soomaaliya saasee sooma markaa ka laalehaa afkaarteeda weeyaan inta uma qasbayo idinkana ima doorane waxaa wadan kenya la yidhaahdo oo mucaarad aan ku ahaa oo wax kasta aan ku ahaa unbaa quwasi garaa oo meeshii farada badnaa sufyaan ay soo goobtaan ismada gatasaba anoo afkaarta kulli sheegahayo oo maaragtay aan geed hogaaban iyo geed dheerba u fuulahayo marka anaga idinka walaalnima iyo wanaag iyo waana iyo wax labadaba baa noo dhexaysa meeshu masaafir u kala duwan yahay nafati malaha mid kasta waxu weynaya afxaabada iyo kenyaanka xiriiraynu qaada annagaa soo imaantay kenya dadka soo dhex maray annagaa loo imaantay dad adkaa ka dhigtaan aad macallimiin tihiin oo awoodinka naga taqaanaan ka warrama oo kenya naga taqaanaan soo dhibteedi ma laha habashida rag soomaali iyo dumar soomaali iyo dad soomaali baa ku dhex nool ooga dambeeya qadiyada maaragtay iyaga iyo xiriirkooda soomaalida iyaga oga dambeeya anigoo hadda lagu hulaamay beriga gaas la gubay oo wajeera la gubay oo mandeera la gubay haddaa imaantaan ma usa cadaysaan dawladda kenya oo la gubaysa maxaa lagu samayn lahay waa ina waadanay sama cadowga aniga cadowgayga cadowgiisa waa saaxiibkaysa cadowgayga xabiiskiisa waa cadowgaysa soma soma gabdhaa la kursadaa rag baa la laayay diigooda maalin kasta socdaa boqol sano waa socday waa ninka soosama kii soomaaliya lix toban sana kadib socda raggaa boqol sano ayaa la sumaanay oo gabdhahooda la kursanay waxba fayxneen inaan qaata hadiya aa waxba kaba ima fiican iyagaa iga yaqaan weli agtoodaa fadhiyan anaa heshiy tafixin ugu ficdaa weliba isagoo intay isqabteen wiil kenyaanka waxaa dhexalinta samaynahayeen isku wareereen yani xagga ugu tegay oo kenyaankaa ka dhaadicinin kaa la-aantiina soomaali kulli suu socon karin wadakasantaba marka afkaar umaa laska war imaadano iyo dhinac kale ma jiro samina garan cali maxamed jeedi ninkii soomaali maaragtay think tankii nairobi joogtay baan aniga asiga iskula jirtay oo shan sana askarada shaqeynay markii tidho xagee ku doona dabeer xeel ku dhacay koyna waa lagu deeqteen xariggeedna wax kastoo dhan baan ku yaadinaysa fashara kusoo aan usoo noqon markii loo diibo nifada inanta lagu baxay toddoba beri marku hayana waan baxay oo waxaan yidhi waa soo dhurtay oo ninkii ninka lagu noqday marka saacadda gabadha gabadha gabadha waxaan kusini gabadha laakiin sageed baan ku hayna waa intaasa soo taana waxa weeyaan markasta xoog buu leeyay soomaalida waxa weeyaan don't try to police the mind. The freedom of thought of all kinds. Put the in another man's education. Say all the same background. Well, I can't tell us with that. So remember, waa kinyaan joogay oo waxay arki jiray midka oo labaatan soddon soomaali intii laisku xeexeen xalkoodna askari oo kinyaanka soo qaado weliba laaisha qaato shacabkooda isku xiro uu leeg weliisa soo saama hen isbi soo saama hen maxay iskaga celin walahayd egaa geesiska soomaali sooma laba soomaali hadday qorantana waxaa weeyaan boqol nin baa ka celin kartaa wax kala reebi kara mala marka horta waxaan idin sheegayaa anagu aan aan maaragtay aan leefhaafis aan anaga aan su samarno aan isjeclaano aan su tartisano fikradaha ku kala duwan aan iska dhaadicino dooda iyo maaragtay manaaqashada iyo baaxsanimada aan badino oo ummadda soomaalitaanta hadda ugu jirta idinkana dadaalo aqoonta iyo nolosha inta waxaa taagaysaan uma hadda waa inaad wax noogu qaban kartaan ragga تسمية قصة مثال أو مرة مثال إلا أيش كهذا لو مثال هري أو ولكن الله جهل أيش أيضا سنة تركلي إلى جون ميتشل وكما كمان أمريكا سنة تقوم سنة جون ميتشل He's basically the, the architect of this thing behind this. Okay, what is it? I got in the house, wish it paid, or whatever, whatever, whatever, it's very, very warm. I love it. وهذا من أوليس إيمانها كثير سمينا كده أنا لسه والله أتكلم مرة ولا بقول بالله ولا بقول إنجليش ماستر ولا بريت مالوس ماستر محصوله لكن حتى وايبر يعني أورمان بيجارس تعليم بيجارس ولكن هو مسك بوم بوم في السوسايتي ده أنا وين وحيل الجون كان اللي يلعب تقول إنك شو تقصد من السوسايتي ما أعرف كوش الله يسوس ما كان بيحبوا الصبح ما كان يمكن كمان هذا التعليم يا رسالة ورمان كاتان بعمل شركة كاتان امبيان كيني heshiiska wax la qabsataan halkan aad pressure ka samaysaan pressure way definitely ka baaqaa sababa horumar bay noo keenanaya pressure oo basiis maaragtay allocationka appropriationka lacagta waa loo badanaysaa oo ingiriiska loobi waa ku haysanaynta dad maalada dhanka dhanka saasa dhanka gaadi dadkana si fiican ugu noolaado